muddooyinkii ugu dambeeyey haweenka gobolka banaadir oo ay wehelinayaan haweenka ku jira labada aqal ee baarlamanka ayaa waday howlo lagu taakulaynayo ciidamada furmaha ku jira waxaana haweenkaasi ay ciidamada u diyaarinayeen raashin qallalan iyo agab kaleeto oo ay ciidamadu qaadan karaan haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka ay howshan ku bilaabatay iyo noocyada raashinka ee ciidamada la siiyo waxaana waryaheenna muqdisho xasan kaafi qoyste u waraystay laba ka mida hogaamiyaasha haweenka soomaaliya oo kale ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada howlwadaag maryan qani subeer waxaana uu xasankaafi qoyste waraysanayaa marka hore maryan qani subeer bismillaahi raxmaan raxiim xasankaafi qoyste bahda v o eda sidoo kaleeto aadaan uga mahad celinaa waxaan uga jirnay gobolka banaadir waa la socotaa waayahan oo dhan howl waxay wadeen toddobiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaan ay uga qeyb qaadanayaan garab istaaga ciidamada dagaalka jira ee la dagaalamaya qawaariijta aaday uga qaateen kaalin buuxdo uga qaateen degmooyinka oo dhan especially degmadeenna aadan uga garab garab uga qaadanay una taagannahay har iyo habeen in aan u taagnaano wiilashaas dhallinyarada ah ee walaalaheen ah ee furumaha fadhiya maryanqani imise bilood ayaad hawshan soo wadeen marka la eego muddada ay dagaaladu socdaan hawshaan waxaa la soo wadaa hadda waa laba saddex bilood waaye ayaa lasoo wadaa hawshaan waxaana garab nagu siiyey gobolka banaadir ayaa garab nagu siiyey gabdhaha soomaaliyeedna way isxilqaan ayay sameeyeen isxilqaankaas ay sameeyeen waxay tahay inay xirxiraan raashinkaas u xirxiraan dhallinyarada oo dagaalka ku jira oy garab istaag u muujiyaan inay garabkooda taagan yihiin haweenku waa lafdhabar wiilka dhimanayo hooyaa dhashay kan dhaawacmaayo hooyaa dhashay haweenka soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin ee gobolka banaadir in ay yihiin qawaariijtu kuwa afar iyo labaatanka saac ilmahooda laaya ilmaha maalin kasta dhimanaya hooyaa dhashay gabarow qabaa midna asaayow u saaraa midna waa weysaa oo gablanow ka dhigaa isxilqaankaas ayaan ku galnay inaan waxba aanna reeban maadaama madaxweynaheena noogu sarreeyey uusan maantay qabow ku jirin uu ka baxay mukeyfkii uu yidhi maanta bannaanka asagii u istaagay annagana waxaan garwaaqsanay inaan ciidamada garab istaag u muujinno ciidamada raashinka loo geeyo haddaan xasan kaafiyo aan kuu faahfaahiyo waxaa loo geeyo waa timir buskut iyo malaay waxaa la isugu xiraa timirta iyo buskutka iyo malaayga la isugu xiraa waxay u tahay dhalinyarada dhiirigelinay u tahay garab istaagay u tahay oo waxay dhiirigelin ugu tahay dhalinyarada raashin qoyan oo ay qaadanayaan maaha intay rabaanay haysan karaan toban beriyay haysan karaan bilay haysan karaan nin walba boorsadiisuu ku wataa wuxuu la soo baxaa xoogaay dhiiseerka oo busudka ah xabadiisa malaayga ah timirtiisa xabadiisa biyaha ah ayuu la soo baxayaa maryaqani ugu dambayntii waxaa jirta in dhowaan la filayo in wejiga labaad ee dagaalku uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland marka maxay tahay fariinta aada u dirayso haweenka ka soo jeeda deegaanadaas si ay kaalintooda uga qaataan taakulaynta ciidamada furimaha ku jira waxaad moodaa su-aal loo baahnaa oo muhiim ahayd inaad i weydiisay gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay ee jooga maamulada kale ah galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland waxaan leeyahay waa inaad garab istaagtaan dhalinyarada sida aan u garab istaagnay haddaan nahay gobolka banaadir waxaan ogahoo kaleeto gabdhaha jooga galmudug inay iyaguna sameynayeen oo ay sameynayeen raashinkan dryga ah oo ay dhalinyarada u tagayeen weliba iyagu furmaha ay tagayeen waxaan aada u jeclaysan lahaa xataa in furmaha la tago oo wiilasha la garab istaago oo aan laga baaqan waxaan rabaa maamulka hirshabeelle gabdhaha hirshabeelle inaad istaagtaan ood u istaagtaan wiilashiina wax banaanka jooga waa wiilashiinii adinkaa dhalay in la garab istaago wiilasha loo muujiyo garab istaag loo muujiyo jacayl loo muujiyo waaridnimo ayaan inka codsanaynaa waxaan rabaa ma face two ah hadda wuxuu ka bilaabanaa haddii ilaahay yidhaahdo waa koonfur galbeed iyo jubbaland waxaan rabaa inaan u baaqo gabdhaha koonfur galbeed Eh, gabdhaha koonfur galbeed waxaan leeyahay walaalayaalow wiilasha garab istaag ha loo muujiyo annaguna inkama hari doono laakiin garab istaag ha loo muujiyo wiilasha ha la- garab istaago dagaalka aadaya qawaariijta ajiraa inkaga socda En, kuwa en, jubbaland sidoo kale aan leeyahay aan ugu baaqaa inaan laga harin wiilasha oo la garab istaago oo waxa keliya oo maanta la inkaga baahan yahay waa garab istaag cid indhahaysa ma lahan En, maxaa dhahdaayeeto wax keen haddaad af ku taageeri karta af ku taageer haddaad gacan ku taageeri karta gacan ku taageer haddaad garab istaagi karto ood adoon waxba haysan aad garab socon karto garab soco waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed meel walbay joogaan in wiilasha la garab istaago taasi waxay ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee degmada howlwadaag maryan qani subeer oo u waramaysay xasan kaafi qoyste sidoo kale waxa uu howlahan lagu taageerayay ciidamada uu xasan kaafi qoyste ka wareystay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab sahayda qallalan waxaa diyaariya maamulka gobolka banaadir oo guud ahaan maamulka labaatanka degmo oo isku duuban oon urur haween lahayn ama maaragtay dhalinyaro iyo loo fiirinaynin waxaa diyaariya waa guddoomiyaasha degmooyinka eh, taas oo iyagoo fulinayo awaamiirta guddoomiyaha gobolka banaadir annaguna waxaan nahay guddigii marka barta labaad waa halkan hadda aan joogo oo ah meesha een, lagu diyaariyo sahayda qallalan ee buskutka iyo waxa aan maaragtay laga keena halkaas baabuuraan u dirsanaa waa soo qaadnaa waa keennaa marka annagoo isku duuban oon eh, lahayn een, haween iyo heble iyo hebel ahayn annagoo fulinaynaa waa miirta iyo talada ee, madaxweynaha dowladda federaalka maadaama dagaal lagula jira qawaariijta annaguna aan nahay een, maamulkii caasimadda ay ku dhex taallay ee, haddana yaqaana dhibaataynta iyo qaraxyada joogtada iyo dilalka joogtada meeshay ka geysanayeen ay ahayd halkan ee, iskana f- maaragtay kal hore kula dagaalanay magaaladan muqdisho ama gobolkan banaadir degmooyinkiisa aan ka sifaynay annagoo kaashanayna ciidamadeena xooga dalka ka daba qaadayna biyaha maalin walbaba u taagnayn og marka een, xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay een, dadka hadda ku- hoostooda weli ku jira ayaa maamulka gobolka banaadir oo guddoomiyaha ugu horeeyo een, awaamiirtiisa lagu furay ee, goobahan waana goobo loogu talagalay dhiirigelin iyo taageero iyo garab istaag ee, maadaama ay qawaariijta gabaabsi ay hadda sii yihiin ee, maamulada dagaalka ku jirana aynan awoodin waxyaabaha anagu aan awoodno hadday noqoto dhanka dhaqaalaha hadday noqoto dhanka abaabulka ee, maadaama iyagu dagaalku ku furan yahay ee, laguma dhaliili karo laakiin anagu way inoo muuqdaan marka walaalkaa oo dhib ku jira markuu ku dhahay caawi waxay kugu tahay adiga ceeb waxaa la yidhaha soomaalida ninka fadhigaa kugu arki waayo looma sara joogsado maantay g- een, goboladaas dagaaladu ka socdaan ee galmudug iyo hirshabeelle waxay u baahan yihiin gacan walaalnimo waxay u baahan yihiin garab istaag ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee u dhaartay qarankana waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo hooyo hore u soco waana sababta aan mar walba u taaganahay in cadowgan ilaahay naga dulqaado waxyaabahaas aan samaynayno ciidanku ma aha inay baahan yihiin ma aha inaanay raashin haysanin ciidanku waxay haystaan agabkooda iyo raashinkooda iyo waxooda u dhammaystiran balse tan waa mid bulshadoodii ka timid oo way ku farxayaan oo waxaan hubaa ciidamada ugu badan ee magaalooyinka ka dagaalamayo geyiga soomaaliyeed oo dhan ayaa isteydyadey ka wada yimaadeen ma laha qabiil isteella u xiran waa soomaali annaguna waxaan nahay maamulka gobolka banaadir waana sababta aan u difaacayno dowladnimada iyo sharafta baahida dowladnimadana waxaa dareemi kara cidda ay dowladnimada ka maqan tahay dadku way soo jeedaan shalay hadday hurdaayeenna maanta way kaceen wadadiyay maraayaan naftaa haysa waa ku qasbanaadeen inay taageeraan dowladooda dowladuna waxay haysataa garab maantay waana u diyaarsannahay inaan la dagaalano ka gobolka banaadir ahaana waxaan wadaynaa hawshaan ilaa geyigeenna laga xoreeyo marna kama daali doono kama nasan doono habeen iyo maalin jawaahir ugu dambayntii maxaa fariina oo aad u diraysaa haweenka dhigdiinna ah si ay ugu soo biiraan howshan aad wadaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan si gaara aan baaq ugu diro gabdhaha een, deegaanada ama gobolada ama isteydyada ciidanka ay ka dagaalamayaan ee cadowga lagu baacsanaayo ee hadday noqon lahaayeen gabdhaha hirshabeelle gabdhaha galmudug gabdhaha jubbaland gabdhaha koonfur galbeed dhammaan haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gabdhaha qurba joogta gabdhaha ganacsatada gabdhaha waxgaradka ah dhammaanteen kuwa ciidamada ku jira waxaan rabnaa haween ahaan inaan u garab istaagna ciidankeenna in dagaalkan uu yahay dagaal dhab ah dagaal xaq ah dagaal jihaad ah dagaal aan isleeyahay waa ifafaalo waa guul waa sharaf ummadda soomaaliyeed oo iska dulqaaday shan iyo toban sano kadib wahabkii iyo rucbigii iyo cabsidii iyo argagixii ay nagu hayeen ayagaa lagu hayaa
codkii guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir maxamuud baarqab ayaad dhagaysateen waxaana waraysigaasi uu ahaa barnaamijkeena madasha haweenka oo uu noo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo